kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a oo idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana barnaamijka inta uu socdo aynu ku falanqayn doonaa ansixinta habraaca wax kabeddelka dastuurka dowladda soomaaliya kaasoo ay arbacadii lasoo dhaafay ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka ee dowladda soomaaliya kadib buuq iyo fowdo hareeyey xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho waxaana martida barnaamijka igala qaybgelaysa ee stuudiyaheena magaalada nairobi ila joogta ka mid ah ibraahim yarow oo horey xildhibaan iyo wasiirba uga soo noqday dowladda soomaaliya doctor cabdi cali xasan oo isna horey usoo noqday xildhibaan iyo wasiiro dowle ka tirsan dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dhanka khadka telefoonkana waxaa ku jira abukaate zakariya yuusuf oo ah sharci yaqaan arrimaha dastuurka ah iyo suldaan xuseen xasan oo isna ka mid ah salaadiinta dhaqanka soomaaliyeed marka hore waxaan ku bilaabayaa abukaate zakariya yuusuf haddii aad soo akhrisay habraaca uu baarlamaanku ansixiyey maxaa kaaga baxay dhammaan waa salaamaya saaxiibada meesha madasha igula jira waa salaamintiin marka intaa ka tago da wixii dhaliil ah markii lagu weydiiyaad ka jawaabi kartaa ood dhihi kartaa qaanuunku waa waafaqsan yahay uma waafaqsan laakiin markaan si mabda guud aan u fiirino habraaca sharci la ansixiyey sideedaba aqalka oo aan dhahno baarlamaanka labada aqal isku jirkooda baarlamaan la dhahaa waajibaadka howl oo dastuurka uu xil saara ayaa waxa ay tahay xeer samayn xeer wax ka bedelid soo jeedin mashaariic xeer ayaa waajibaadkooda ka mid ah inkastoo waajibaadyo kale ay leeyihiin marka tanina hadda ay sameeyeen oo habraaca xeerka wax kabedelka dastuurka waa waajibaadkoodii shaqo marka meesha oo cilada ay ka taagan tahay oo macnaha dhinacyada cabanaya ee ka cabanaya ay diidayaana fiicnaan lahayd in la sheego sidaas waayo iyo sidaas markaasaan qaanuunka aan ku fiiri karnaa laakiin si guud waajib waajib howl ee qaanuun xil saaray dastuurka ayay gudanayeen habraaca marka ay soo saarayeen laakiin madax kala duwan oo madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaan iyo madax dowladda soomaaliya horey xilal oga soo qabtay oo ka hadlay arrintan waxay sheegeen in xilligan ay tahay xilli aan ku habboonayn in dastuurka la guda galo iyo habraaciisa in wax laga bedelo dhankaas marka laga fiiriyo ortas waxa dhacay qaanuuniyan ma aha dastuur dastuurkiina lama taaban dastuurkiina waxba lagama bedelin habraaca lagu bedelayaa wax laga sameeya sidaa daraaddeed habraaca lagu bedelaya qaanuuniyan xaqay u leeyahay inay soo saaraan laakiin markii lasoo gaaro dastuurka ee la yidhahdo dastuurka xilligan kuma habboona iyo sidan kuma habboona waa dood furan isla dastuurka naftirkiisana laga helayo lagana ogaanayo waana dood furan laakiin hadda waxa aan arkaynaa ase qaanuun ahaan waxa uu baarlamaanka soo saara waa habraac haddii nin siyaasiya oo doodi ka qabo dastuurka xilligan lama furi karo uu leeyahay waa dood siyaasadeed woona isu bedeli kartaa dood sharci laakiin ha la gaaro markii dastuurka la horkeeno dadka midda labaad oon kaaga baxayo habraaca akhrin koo uu soo maray akhrin labo maxay xubnaha xildhibaanada ay markii ay goobta joogeen oo akhrin kow la marayay ay u hor istaagi waayeen objection ay lahaayeen maxay u hor istaagi waayeen cod aqlabiyada maxay ku diidi waayeen in lasoo gudbiy maxay ku diidi waayeen marka last minutka oo wax waa la ansixiye laleeyahay la diidaayo iyadana taasina maxay macnaheeda ka dhigan tahay hadda kana dastuur ma aha waa habraac habraaca haddii uu yahana haddee baarlamaanku waa samayn karaa xataa baarlamaanka dastuurka wax ka bedeli karaa laakiin dastuurku arrimo siyaasadeed iyo arrimo sharci labadaba waa isku xambaarsan yahay wayna noqon kartaa in xaalad loo fiiriyo wayna noqon kartaa in laga wada hadlo wayna noqon kartaa in objection laga soo jeeda laakiin kan hadda habraaca waa waayahay waa mahadsan tahay abukaate halkaas ii joog doctor cabdi cali xasan xildhibaan hore iyo wasiir dowle hore dowladda soomaaliya soo dhowow maxaad ka aaminsan tahay iyo sidaa u aragto
waa mahadsan tahay qadar waa salaamayaa wasiir hore xildhibaan hore saaxiibka ibraahim abukaataha iyo suldaankaba anugu horta waxaa ka mid ahaa soddon iyo sagaalkii musharax ee laba kun iyo labaiyo labaatankii dalkan jagada ugu sarreysa u tartamay khudbadaydiina way duuban tahay waxa aan ku dhaliilay madaxdii oo ka horreysay doorashada inay khaasatan labadii madaxweyne isaga dambeeyey oo midna uu yahay madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya midna uu yahay madaxweynihii markaa jegada ka degayay inay labadaba ku fashilmeen inay shaqadan qabtaan dastuurka waxaa moodaa in soomaalidu ay dood gelinayso dastuurkii waaba wax laga bedelaya dastuurka waxaa laga bedelay baarlamaankii sagaalaad guddigii dastuurka wax ka bedelay weyna keenin baarlamaanka oo in laga doodo oo wixii laga bedelay baarlamaanka la hor keeno guddigii ka shaqaynayay yaan dhicin baarlamaankii tobnaad saaxiibka ibraahim asixi doona waxaan qiyaasayaa in shan cutub baarlamaanka laga hor akhriyey oo dastuurka ka mid ah shan cutub guddiga baarlamaanka ee labada aqal guddoomiyahooda inuu shan cutub ka hor akhriyey baarlamaanka marka kii tobnaad inay heedaana jeclahay marka dastuurka waxbaa laga bedelayaa waana waajib in laga bedelo sida abukaataha uu sheegana waxay ahayd mas-uuliyadda anigu waxaan ka mid ahaa xukuumaddii dastuurkan qortay markii laga guuraayey axdiqarameedka ee loo guuraayay dastuurkan dastuurkan asagaa dood badan watay laba dastuur oo isbarbar yaacaya ilaa dowlad goboleedyadu ay isku raaceen in kan uu noqdo dastuurka haddaa xasuusato madaxweyne farol oo weli puntland ah oo wax ka ansixiyo wax ka saxiixay muddo kadib wuxuu ka doodaya in soddon qodob oo dastuurka ka mid ah la bedelay markii ay saxiixeen kadib waana sax dood inuu yeesho dastuurka waayo waa waxa lagu dhaqaayay dhaaca dhaliilo badan uu leeyahay wax badanoo in laga bedelo u baahanaa ku qoran wixii shalay baarlamaanka ka dhacayna habraac uu ahaa soo abukaatuu sheegay habraacana guddigii keena xaqay u leeyihiin ee labada ka kooban baarlamaanka waxayna leeyihiin waxaa weeye dastuurkan qaabkii aan baarlamaanka u keeni lahayn oo doodiisa loo furi lahaa daqiiqadihii ay ka wada hadli lahaayeen xildhibaanada saan shaqada u qaybsan lahayn waxaasaa ku qoran habraacan kuma qorna cabsida laga qabo in qaab dhismeedka dowladda wax laga bedelayo kuma qorna habraacan waxaa keliya u sheegayaa labada aqal see u wada shaqaynayaan guddiga waxaan ka shaqaynayo see u wada shaqaynayaa see loosoo kala horumarinayaa qodobada dastuurka la rabo in laga doodo waxaas ku salaysan yahay dabcan guddoomiyaha shalay meesha fadhiyey oo go-aaminayay sheekh aadan madoobe waa khabiir waa farsamo yaqaan si loo maamulo xildhibaanada waa yaqaanaa wuxuuna fursad u helay xildhibaano aan oran karo sagaashan boqolkiiba aan khibrad lahayn inay baarlamaanka fadhiyaan ayaga ayna aqooninba waxa ay ka doodayaan iyo iyo iyo waxa ay buuqa ka dhalinayaan waa dhegeystay khudbadahoodii waa dhegeystay qolooyinkii qaylinayaan fiiriyey dad abaabulna ma ahayn si fududuun uga faa'iidaystay khibradda maamul ee guddoon inuu mariyo sharcigaana markii koowaad maaha markii labaad ma ahan aniyo ibraahimba waa joognay marar badan oo saan oo kale arrimo xasaasi ah laakiin soo ma ahayn marba haddii hal meel loo wada socdo oo la doonayo in dastuurkii waddanka dib weegis lagu sameeyo wax laga bedelo habraaca ansixinta ama tilaabada ansixinta habraaca loo maray inay noqoto mid loo wada dhan yahay oo iyadoo ay xildhibaano qaar ay buuqayaan in la mariyo soo ma ahayn mid laga ficna adduunka weligaa ma aragtay baarlamaan oo isla socdo oo baarlamaan isla socdo oo wixii la keenaba gacmaha wada taagaya baarlamaanka waa inuu qaybsanaadaa da shaqadiisa waayo waxa loo dirayba wax walboo la keeno waa inay ogolaadaan waa inay diidaan waa inay sidiis ku qaataan ama wax ku daraan marka qayb ka mid ah waaye minoritayna ahaayeen shalay sida ka muuqatay waana looga adkaaday waana ku qasban yihiin ay aqbalaan go-aanka baarlamaanka ka soo baxay waayahay doctor cabdi cali xasan halkaas ii joog sidoo kale waxaa jira dad badan oo oo salaadiin ay ka mid yihiin oo fikiro ka duwan amaba ka soo horjeeda in ansixinta habraaca wax ka beddelka dastuurka la ansixiyo dadkaasi waxaa ka mid ah suldaan xuseen xasan oo isla khadka magaalada nairobi barnaamijka nagala qaybgalaya suldaan soo dhowow kadibna aragtidaada ku aadan arrintan dooda ka dhalisay arrinta shalay meesha ka dhacday arrin la sugahayey ee dadka soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed meelay joogaanba ha joogeen ay u fadhiyeen ma ahan waa arrin muxuu ahaaye la yaab leh waa arrin aad moodaa dad dana qaas leh inay wateen soomaaliya uma fadhinin soomaaliya dhibaata haysatay waxaanu ku jiran dhulkioo la qaatay baddioo la qaatay dagaal baanu ku jirnay meel walbaanu dhagax baanu tuuraynay waxbaan qoraynay waa hadlaynay in asalba muxuu ahaaye sheeko noocaas ah ay ka bilaabato muxuu ahay baarlamaankii soomaaliya waqtigeeda maanan joogin taymkeeda mayna ahayn muxuu ahaaye maanana sugaynin waxaan aaminsanahay waxaanu aaminsannahay annagoo badanoo shacab ah in meeshaasu danta laga lahaa iyo muxuu ahay waxa la doonayay ay ahayd in gudaha muxuu ahaaye dowladda ka jirta haddeer meesha laakiin suldaan shaqadan waa shaqo mar walbaba baarlamaanka iyo dowladda u taalay inay waajibaadkeeda ay gudato sooma ahan maxaa isku xiray ansixinta habraaca wax kabeddelka dastuurka iyo hawshan kale ee khilaafka soomaaliya kala dhexeeya ethoobiya iyo arrimaha kale ee soomaaliya ay wajahayso waxaa isku xiray markay dhib uu jiro oo dalka madax banaanintiisa iyo muxuu ahaaye lagu soo duula baddiisa iyo barrigiisa waxa weeye wax noocan oo kale ah oo aan loo dhammayn oo lagu kala maqan yahay oo madaxda qaranka soo martay oo dhan ay diidan tahay oo ama mid mar dhow soo maray ama mid horey soo maray ama ra-iisul wasaare ama gobolladii soomaaliya oo dhanba soomaaliya maantaiti waa federaal ay ku kala jabsan yihiin oo ay ka maqan yihiin wax noocaasoo kale ah waxa waxa layidhaha wadaad cimaamad xun waxaa loo malayaa inuu maaragtay wax saasoo kale qarsanhaya arrintaasu arrin wax lagu qarinayo ayay u eg tahay aanan u aragnaa abukatem waa mahadsanta qadar orto cabdi cali xasan runtii si oo professional oo xarfada ayuu uga jawaabay waxaan leeyahay aniga hal qodob ayaan leeyahay aan ku soo ururinaya warka dhan marka laga doodayo dastuurka waa masiir waa aayo mustaqbal boqol sano dadka inay ku dhaqmaan rabaan waa laga doodaa ha laga heshiiye siyaasad ahaan ha loo heshiiyo waa laga doodi karaa waa laga doodi karaa waktigaa yaroo ciyiidi ah laakiin understandingka in fahamka dadka lagu ciyaara ayagana isku ciyaaraan ma habboona waxaan waa xeer nidaamin xeer nidaaminna waxaa waaye waxaa lagu kala baxa aqlabiyad simbal ah brofesa waxayna raacdaa habraac simbal ah waa xeer nidaami dadku inay fahmaan waayo war dastuur maaha waxa meesha la keenay waxa laga hadlayana dastuur maaha midda labaad dastuurka sidiisaba laakiin waa wadadii loo maraya soo maaha in dastuurka la guda galo wax laga bedelo adiga waa xeer nidaamin dastuur maaha dastuurka ayaa wuxuu leeyahay habraac lagu bedelo oo tilmaamayo cutub dhan uu tilmaamayo kaasaa la dhihi karaa war waa siyaasade waa masiir siyaasade ha laga heshiiyo ha la iska fahmo yaan la degdegin yaan la yeerin laakiin xeer caadi oo habraaca uma baahna waxaas midda labaad haddii aan ku doodno waktigan kuma haboono ku doodno ma dastuurkaa leh wakti u cayiman oo la sameeyo dowladda hadday dagaal ku jirto waxay sooay soo rogaysaa waxa lagu magacaabo emergency low hadda ma ogolyaha suldaanka suaashi samidiye inay dowladda ay soo rogto emergency low ay tiraahdo dalka dagaaluu galay waana lagu soo duulay shuruucda dhan waa laalaabaynaa waxaan ku dhaqaaqaynaa emergency low ma ogolaanaya waa diidaya marka wuxuu waxaa fiican nidaamay leedaha wax kastana cilmi ay ku dhisan yihiin nidaam hajiro in la raaca cilmiga iyo nidaamka dastuur haddii la soo gaaro waa wax furan in siyaasi yar looga heshiyo laakiin habraac insaan looga qayliyo ani waxaan aaminsanaha maba la fahminba waxa weeye salaada waktigeeda ayaa la tukadaa dastuurka lama bedelin laakiin habraaciisi weeye waxa la bedelahayo maxaa loola ordahayaa maxaa iyadoonan habraaca naftiisa soo in layska fahma maahan iyuu matelaa xildhibaanka yuu matelaa ma aduu soo aniga ma matelo soo shacabka ma matelo wax weeye haddii wixiiba wax ayna ahayn wax wada jiro oo waxa weeye gacmo wada jirba wax ku wada qabtaanay aanu ayna ahayn oo habeen madow waxaanu maqalnay in awood la isticmaalay maxaa waxaasoo dhibaa keenay haddii ayna meeshu wax qarsoon ayna ku jirin waad mahadsan tahay suldaan waan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa markan ibraahim isaaq yarow ku soo dhowow barnaamijka kadibna maxay kula tahay haddaan ku dhowaado barnaamijka doodda sida ay tahay habraaca ansixinta dastuurka ee baarlamaanku uu shalay meel mariyey oo xoogaho yar dad badan ay ka muujinayaan muxuu ahaa dhiilo ay ka muujinayaan ama ama muxuu ahaa aragti ka duwan sida loo maareeyey ka muujinaya waxaan rabaa inaan wax yar ifiyo oo si aan u wada fahmno waxa meesha yaallo waa laga hadlay waa laga hadlay doctor cabdi cali si fiican buu u taabtay marka ugu horreysa awoodda baarlamaanka awoodda baarlamaanka waxaa waxaa ka mid ah awoodaha baarlamaanka waxaa ka mid ah ka doodista iyo meelmarinta iyo muxuu ahaa wax ka beddelka dastuurka markuu soo maro wada tashigii iyo muxuua wixii loo baahnaa waxaana tilmaamaya qodobka lixdan iyo saddexaad iyo toddobaatan iyo koowaad iyo boqol soddon iyo lixaad ee dastuurka ayaa tilmaamaya n guddiga dib u eegistana sidoo kale boqol soddon iyo saddex ayuu ku dhisan yahay waana faahfaahsan tahay wixii ay keenayaan waxa maanta shalay la ansixiyey marka ma aha arrinta la rabo in muxuu ahaa laga buuqo ama la isku khilaafo ma aha arrin meesha gaarsiisan ma aha xataa ma aha xildhibaanada qaar baan dhegaystay doodahooda dhegaystay ma aha xataa sidii muxuu ahaa hindis sharciyeedkii ama sharci baarlamaanka la keenay habkii mari lahaa ma aha waa habraac waa un muxuu ahaa brosesska ama hanaanka loo marayo qaabka dastuurka loo meelmarinayo loo ansixinayo looga doodayo sidii waajibaadkooda ay ugu gudin lahaayeen keliya ayuu tilmaamaya waa habraac ee ma aha hindis sharciyeed ma aha muxuu ahaa sharci ama muxuu ahaa xeer yimid baarlamaanka yimid ma aha n cabdi calina waa taabtay waan u xaqiijinayaa baarlamaankii tobnaad oo labadeydaba aan ku jirnay waa la keenay habraaca isla guddigan oo baarlamaankii tobnaad lahaa baa keenay waana laka hor akhriyey waan dhegaysanay wuu maray muxuu ahaa wixii loo baahnay qaybo ka mid ah akhrinta wuu maray mana aha arrin runtii dastuurka laftigiisa taabanaysa ma aha ee waxay leedahay markaan dastuurkeenna meel marinayno oon ansixinayno oon ka doodayno habkaanaan maraynaa baarlamaanka qaabkaasuu u imaanaya baarlamaanka markuu yimaado habkaana muxuu ah loo meel maraya laakiin arrinta ugu muhiimsan oo la rabo inaan kulligayga aan u jihaysano oo diiradda saarno waxay tahay dastuurkii qodobadiisa wax ka beddelka u baahan ama wax ku daris taas way noo taallaa way noo dhiman tahay waana howl u baahan dhammaanteena inaan muxuu aha ka qayb qaadanno haddaan nahay ummadda soomaaliyeed siyaasiyiin ha ahaadaan ama muxuu ahayay ahaanin ummadda oo dhan way leedahay marka waxaa loo baahan yahay arrintaas inaan xoogga saarno qodobada ugu muhiimsan oo la rabo inaan xoogga saarno oon rabno inaan ka feejignaano wax ku darno wax ka beddelno qarannimadana dhismaheeda ku xiran inta badan waxaa ka mid ah muxuu ahaa qaabdhismeedka dowladda qaabdhismeedka dowladda waa arrin muhiimsan madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraan soo haysanay labaatan iyo dhowrkii sano oo hadda lasoo dhaafay laga soo bilaabo carta labadii kun oon anugu baarlamaanka ku jiray runtii waxaan ka soo marnay dhibaato aad u adag baan ka soo marnay waa waxyaabaha lala dhaqaaqi lahay bay ka mid tahay awoodaha siday u qaybsan yihiin xukuumadda iyo madaxweynaha qodobka labaad oo u baahan taasba ka sii muhiimsan waxay tahay awoodaha dowladda dhexe iyo dowladaha muxuu ah xubinta ka ah dowladda federaalka oo dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyada loo yaqaan khaasatan magac bixinta arrimahaas waxay u baahan yihiin in diiradda la saaro qarankii waa wareersan yahay ummaddu waan ugu wareersan tahay waa la dhiban yahay madaxweynihii jamhuuriyadda iyo madaxweyneyaal kalaas ag fadhiya magacayaan u baahannahay dowlad goboleedka iyo madaxmuxuu dowladda dhexe aan ugu kala yeerno wasiiradii kan wasiir waay kanna wasiir waay waxay u baahan tahay magac bixin in loo sameeyo baarlamaankii kan waa xildhibaan kan waa xildhibaan in magac bixin loo sameeyo u baahan tahay arrintaas ummadda oo adduunka caalamkan waan ugu wareersan yihin oon xiriirka leenahay soomaaliduna waa ku wareersan tahay annaga laftagayagana dowlad dhismadeeni iyo muxuu awoodda dowladda iyo kala sarrayntii iyo muxuu wixii sharcigana kala siiyey iyo habkii dowladda ay awood u lahaan lahayd oo shacabka ay isku hanlayn lahaayeen buuq baa ka jira arrintaas waxyaabaha dib u eegista in la geliyo u baahan waaye awood qaybsiga iyo muxuu ahaa khayraadka sida loo qaybsan lahaa oo iyagana in badan laga hadlay horta kuwaas waaye qaybaha ama jabtarada dastuurka u baahan inaan muxuu ahaa sugno oo ka qayb galno wadatashiigana wuu imaan doonaa guddiyada qaabilsan guddiga heer baarlamaan iyo kuwa madax bannaan guddiga madax bannaan ee heer qaran oo labadaba shaqadooda muxua dastuurka uu caddaynaayo loo baahan yahay inay wadatashiga soo geliyaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo heerarka dowladda inay soo marayaan kadibna baarlamaanka kusoo celiyaan loo baahan yahay waa inay muxuu ahaa qaybahaas lagala doodo ra'yigana loo dhiibo oo muxuu ahaa qof walba aragtidiisa halkaas ku wajaho ayaa loo baahan yahay middaan baarlamaanka ee habraaca ah waa in loo fahmaa sida ay tahay oo ah qaabkeen dastuurka baarlamaanka u keennaa markii muxuu ahaa uu soo maro wadatashigai loo baahnaa arrintaana arrin ragaadisay waaye muddo badan arrinta dastuurka dastuur la'aanta dowladdii soo jirtay dhowr labaatanka sano ee kumeelgaarka ahayd kadibna dowladda markii kumeelgaarka laga baxay laba kun labaiyo tobankii laba kun labaiyo tobankii waa saxanahay laga soo bilaabay ilaa hadda xoog baa la saaray sida dartuurta lagu meelmarin lahaa lakin waa dhaqaaqi weysay halka haddii isku weydiiyo ibraahin ma waxaa habboon in iyadoo la wada jiro oo lagu midaysan yahay la guda galo qaabkii wax looga bedeli lahaa oo dib u eegis loogu sameyn lahaa dastuurka mise iyadoo weli buuq uu taagan yahay ayaa la gelaya hawsha horta haddaanan caadifad ka hadlin oo si dhab ah dukumentiga waa dukumenti muhiim ah dowladnimadeeni iyo qarannimadeeni dhismaheedii baa ku xiran haddaan si dhab ah oo muxuu ahaa daacadnimo ah aan u wajihin waa wareeraynaa looma dhama weligeeday soo taagneed waxaa la rabaa inaan waxaan heshiisku ku nahay iyo muxuu ahaa waxaan aan ku kala duwannahay aan kala saarno wixii noo muhiima dhammaanteen waa ku midaysannahay dastuur inaan yeelanno waa ku midaysannahay marka waxaa la rabaa in muxuu ahaa waxyaabaha aan isku eedaynayno ay noqdaan waxa aan meel dhignay maxaa waaye dastuurki waaye dastuurka wuxuu leeyahay qaab loo maro asiga laftigiisa qoraaya hadda habraaca xildhibaanada ay meel mariyeen markaad fiiriso dastuurka unbaa laga minguuriyey inta badan inta badan asigaa laga soo qaaday marka haddaad kaas jabtarkaas intaan isla dejinno habraaca intaan isla dejinno kan hadda la sameeyey qof walba uu raaco nidaamkaas laakiin ra'yiga dastuurka lagu daraayo uusan ku dabaqin aragtida siyaasadeed ee uu qabo in hala sugo hala sugo ay noqoto laba isku imaanaysa ma laha marka habraaca waa dhisan yahay aan gudihiisa ka shaqayno aaraa'dana aan xooga saarno iyo qodobada iyo mabaadi'da dastuurka uu ku dhisan yahay way halkaa iijog waan kugu soo laaban doonaa ibraahim isaaq yarow doctor cabdi cali xasan waxaad mooddaa in marka laga hadlaba arrimaha dastuurka ay tahay xasaasiyad maxaa xasaasiyad ka dhiga ayay kula tahay in in lasoo hadal qaado ama baarlamaanka uu ka doodo arrimo ku salaysan dastuurka waddanka aqoonta ay u leeyihiin shacabkeenna dastuurka oo aada u liidata iyo khibradda dastuur in lagu dhaqmo aada u liidata dalkan lixdankii xornimo qaatay dastuurkii lixdankii waa garan kartaa dadka aqoon-yahanada oo waktigaa joogay ee dastuur fahmi karaayey waa yaraayeen af talyaanu ku qoraa dastuurkii lixdankii af soomaali kuma qorayn macalin ii dhigi jiray public administration law maado la yidhaahdo waxaan ka hadlaynay maalin uu ardada annagoo ah in waxa noo qoran benal code codish civil af talyan lagu dhaaf talyan ku qoraa codish civil kan maxaa la yidhaahdaa codish benali iyo codish civil iyo wax oo dhan waxay ku qornayeen af talyaani soomaalida af talyaani yataqaana inta jaamacadda dhigata iyo macallimiinta iyo dhowr qofood oo talyaanigii la shaqeeyey hadda soomaalida siddeetan boqolkiiba sagaashan boqolkiiba maba iyo aqooninba waxa meesha ku qoran waa markii ugu horreysay oo dee horta dastuur oo aan ku dhaqanna oo uu jirayba macnaheeda waxaa waye markii dambe oo laga soo gudbayna ee dowladda oo militariyaa timid laba warqadooday dalku xudguntay ya siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda la yidhaahdo iyo soo dhejisa ayaday ku shaqaynaysa burburkiyaa la isku dayay dastuur in la sameeyo dowladda maxamed siyaad markuu tegaayo mucaaradkii asagaa heshiiyey oo daraafka hadda dastuurka ah isana meeshu ka bilowday ah gudoomiye jawaario hadda nool yaa dowladdu u magacowdo wasiir ahaa inuu la xaajoodo la fadhiisto nimankii mucaaradka ahaa dastuurkii ugu horreeyay qorteen markii ugu horreysay oo hor weli saasoy tahay sagaashankii markii dagaalku dhacayay weli boqolkiiba konton dadkeennu waxay ahay ree guuraa dastuur iska dhaafee inay wax qoraan iyo akhriyaan adood ka taagneed sodomeeye kalena shaqa kuma lahayn inay dastuur iyo isku mashquuliyaan marka ilaa maantadaanu aan joogno oo soomaalida shan milyan dibadda ku maqan tahay magaalooyinka aada loo yimid weli dadka dastuur fahamsan waa yaryihiin marka nin siyaasi oo raba inuu ku owrkacsado oo muddo xileedkiisii ku fashilmay yah yaa yaa ka doodaya wuxuu leeyahay waa dastuurkiyaa lagu xadgudbaaya haddaad dib u fiiriso madaxdii ibraahim yarowi aniga ilaa cartaas kala soo bilownay baarlamaanka koowaadu ku jira ani markaa wasiira ahaa axdi qarameedka noo yaallo yaa sas loogu dagaalsanaa golihii wasiirada oo ugu horreeya oo nimid waxa ku qoran ma laisla fahmaayo ma jiraan aqoon-yahano oo dastuurka bartay oo dhinac fadhiya ama xukuumadda ama baarlamaanka mar walba oo si sahlan ugu fasiri kara ayaga iyo shacabkaba haddaad dhegaysato doodaha iyo meediyaha a qabanaysaan oo dhan inta fahamsan dastuur waa yar tahay nin walba laablakac iyo emotional wax isaga calooshiisa ku jira iyo madaxiisa un sii daynaya anigu marka waxaan qabaa doodan ah maxaa loogu dagaalayaa waxa keenaya aqoon xumada ee laga qabo dastuurka marka waxay u baahan tahay dhowr hadda habraacan marka laga hadlo xataa dastuurka ma laga hadlayo gudiyo kale uu ogyahay guddiga la socodka iyo hirgelinta guddi la dhaho lama magacaabin kun gudiyo kale gudiyo tiro badan oo kale shaqadaa qaban laha oo dadka inay fahamsiiyaan la rabo yaa ku qoran waxaasoo dhan lama gaarin ayadoo waxaas la gaarina dastuurkii maba la bilaabi karaba laakiin dastuurka shacabka soomaaliya maanta inta waxaa uga sheegaya oo shaki uga jirin sagaalkii sanoo u dambeyso anii ninkaa ibraahim ee saaxiibkay aan golaha baarlamaanka ku jirnay guddigii u qaabilsanaa arrintan waxbay ka bedelin waanu qoraya kuwa biyaa haystaa gurigaygu ii yaallaa baarlamaanka unbaa la keenin oo dood la gelin ma ahane wax badanaa laga bedelay waxyaabo badan siyaasiyanaa loo hakiyey Eh, hadda eh, laba kun iyo lix iyo tobankii intaanaan doorashada aadin waxaa lagu doodayey oo ahayd eh, four point five hala kansalo waana wadnaha eh, baarla- eh, dastuurkan qaabka soomaalidu ku wada joogto waa four point five political qayb waa la jebiyey oo four point five hadda wax laguma qaybay shanaa lagu qaybayaa waa la joojiyey point five in la dhaho beesh shanaadaa la dhahaa magarata si islagaa golaha wasiirada loogu qaybiyaa Eh, xildhibaanada weli haafay yihiin laakiin eh, siyaasadda waa laga soo gudbay arrintaas marka waxay keentay way eh, siyaasiyan wax waa horumarayaan laakiin dastuurkan wax badanaa laga bedelay shacabkana waa sugi la'yihiin aniga waxaan qabaa xildhibaanadan eh, eh, walow aan dhaliilayo xildhibaano khibrad leh inay ku yaryihiin eh, labadan aqal oo maanta jirta Eh, guddiga dastuurka inay u daayaan inay shaqadooda qabtaan way Eh, qodobadan shanta qodobo ugu horreeya markii doodooda la bilaabo xildhibaan walba haddana wuxuu awood u leeyahay aftiyaa la qaadi doonaa haddii baarlamaanka xataa looga adkaado nin walba deegaankiisa ku sugi karaa dowlad goboleedkiisa markii aftida la qaada inuu ololeeyo aan diidno markaa waa sahlan tahay shacabka o dhanaa ka qayb galaya haa iyo maya wey haddii shacabku u bato waxaan lasoo qorqoray wax jira ma ahan baarlamaanka iyo wixiisa qashinkaa lagu daraya marka sida caadiga ah goorma ayay tahay in eh, dastuurka dib u eegis lagu samayn karo oo ma la- wax laga bedeli karo marka waxayba ahaydba teramkii koowaad ee dowladda laba kun labaiyo tobankii la dhisay isla teramkeeda koowaad inay dhammaysay ba ahaydba iyadaaba dowladdaasi ay dib u dhacday tii ka dambaysana dib u dhac samaysay waxaadna ka arki kartaa in tartankii hadda ugu dambeeyo laba kun labaatan iyo labadii doorashadii dhacaysay qof kasta ee tartamaya wuxuu u lahaa waxaan ballan qaadayaa dhammaystirka dastuurka marka waa waajib taagan hadda xilli ma laha waa hadda waajib taagan gebagabadii barnaamijka ayaynu kusii soconnaa Eh, suldaanka ayaan markaan siinayaa suldaan haye anigu horta waxa weeye qof kasta oo soomaaliya ee waxaan garan la'ahay een, xildhibaanada hadlahayo ee, waxa laga yaabaa inay dana siyaasadeed leeyihiin ma aaminsani in ee, waxa dhabtaa ay abbaarahayaan Ee, qofku marka hadduu dan leeyahayna wax fara badan ayuu ayuu ayuu waxaa la yidhi ciidanka markuu raba inuu dagaalka ku guulayst muxuu ahay uu la geliyana guulaha iyo geesinimada iyo waxa la ga- waxa la gaarahaya iyo waxa fiican iyo in dal la soo ceshanahaya iyo waxaasa laga sheekeeyaa markii eh, ciidankan la raba in la bajiyana oo la yidhaahdo dagaalka ma gelaynana waxaa loo sheegaa khasaarada ka dhalan karto iyo ciidanka naga soo horjeeday awoodda uu leeyahay anigu waxaan aaminsanahay xildhibaanada meesha ka hadlay eh, waa run dastuurka aqoon bay u leeyihiin laakiin inay weli faru laabanta eg waxa laga hadlahayo waxa weeye ee, shalay een, la meel mariyey lama meel marinayna laga- laga- lagu buubuuqay waxay ahayd waxa soo socda sidii muxuu ahay loo afgembin lahaa marka afgembigii wuxuu ka bilowday een, xeer hoosaadkii lagu shaqayn lahaa buu shalay ka bilowday waxaa kasii dambeeya guddiga la magacaabahaya guddiga stu- du- dastuurka guddiga talabixinta kulli tiimka ayaga ahaa baana ayaga magacaabanaya halka qof kasta oo soomaaliya anigu aniga xil ma hayo uma hayo ee, xildhibaan hore iyo wasiir hore ma soo ehi way laakiin waxaan kaaga shekeynaya qof kasta oo soomaaliya ood waraysato oo ama muqdisho jooga ama garoowe jooga ama kismaayo jooga ama meeshaan aan joogno nairobi ah jooga wuxuu xamsan yahay waxa loo digdib dig iyo dam leeyahay inay tahay eh, waxa eh, la rabo oo ahayd wixii eh, nimankii lixda ahaa ay ku- eh, shanta ahaa ay kusoo heshiiyeen kadibna iyagii ay ku kala tageen hadeerna laba iyo iyo hal iyo maaqan wax ku harsan iyo madaxweyne- do- madaxweynaha markaa meesha jooga taana qof soomaaliya oo raba ma jiro xildhibaan rabana ma jiro mana aaminsana shalay xataa habraaca xildhibaana ansixiyey inay jiraan sidaa darteed eh, ragga odayaalka ee khubarada ah ee saaxiibadaya ah ee meesha ka hadlay eh, waxaan leeyahay een, arrintaasu waa arrin hoosgelis ah waqtigeedina ma joogta Eh, dastuur la bedelan lama- la bedeli kara waa maantayto waa ibrahim haye Ah, bismillaah suldaan horta ee, suldaanka waa mahadsan yahay Een, ah, waxaan u malaynaa xilli imaan doono inuu ka hadlaayo oon weli la gaarin Een, marxalado ayuu marayaa dastuurka Een, in inuu muxuu ahaa meel maro marxalado ayuu marayaa wuxuuna ka soo bilowday muxuu ahaa in labadii kun buu ka soo bilowday carabtuu ka soo bilowday waxaa la dhihi jiray jaartar baa la dhihi jiray jaartarka kumeelgaarka ah n sidaanu u qornaa waxa unbaa lagu daray waxaa wax laga bedelay wax kabedel lagu sameeyey labada kun iyo afartii markii dib loo dhisay dowladdii kale nairobi markaasaa wax laga bedelay waxaana lagu daray in muxuu ahaa federaalkii marka hore waxaa ku qornayd midii carta in nidaamka federaalka saddex sano kadib la hirgelin doono ayaa ku qornayd inta ka horreysana nidaam furfuran awood awoodaha oo muxuu ahaa gobollada ay leeyihiin laakiin inta federaal laga gaaraya ayaa ku qornayd laakiin markii nairobi la isugu yimid oo labada kun iyo afartii dowladdii la dhisaayey markaasaa laisla go'aansaday in wax laga bedelo la yidhaahdo ma dhismaayo nidaamka federaalka haddaan si dhaba loo gelin in jaartarka lagu qoro jaartarka federaalka lagu qoro saasa lagu qoray laba sano gudaheedna in la meel mariyo dowladdii xukuumaddii markaasi u xilsaarneed xataa way ku dhacday haddii markii laba sano bar ay ku guuldaray ay ku meelmarin weysay ugu dambayntiina dastuurka labada kun laba iyo tobankiibaa loo bedelay in muxuu ahaa dastuur rasmi ah oo laakiin kumeel gaara inta afti laga gelinayo lagana sii shaqeeyo loo sameeyo dalka kumeel gaarkana laga baxo laba kun laba iyo tobankiiba horta yaa dukumentigan lasoo saaray markii dukumentigan lasoo saarayna wuxuu wataa qeybtii federaalka ee muxuu ahaa kii dambe labada kun afar iyo tobanka labada kun iyo afarta ku qornayd kii carta ma aha waa kii labada kun iyo afartiina ma aha nairobi ma aha waa dastuurkii oo laakiin weli gaarin muxuu ahaa ugu dambayntii oo aftidii dadweyne maray aan gaarin marka heerarka uu maraayo marka inta laga gaarayo aftid dadweyne aakhirkii waa afti dadweyne ayuu mari doonaa dadweynaha ansixin doona soomaaliyeed inta taas laga gaarayo wuxuu marayaa in lasii debciyo habka loo qoraayo iyo dokumentiga si uu ekaanayo siyaasiyiinta waxay ka buuqayaan waxba aan soo gaarna waaye si fiican in loogu sharxo ay ka qayb galaan qodobada dastuurka iyo mabaadi'da ay ra'yi ka qabaan ay ka qayb galaan loo geeyo guddiyada qaabilsan ay u geeyaan baarlamaanka habraaciisa laakiin isaguu gaar u yahay say u shaqayn lahaayeen waaye wax dhibaataana kama taagna ani aragtidayda marka aan wajahno shaqada muhiimka ah ee noo taalla ee ah dastuurka saan uga dhigi lahayn dastuur muxuu waaqici ah oo la socon karo rabitaanka dadka iyo muxuu ahaa sida sida dowladdeenu ay awood u yeelan lahayd ugu dambayntii doctor cabdi cali xasan xalku muxuu yahay maxay kula tahay xalka inuu yahay xalka wuu sahlan yahay xalka wuxuu yahay walwalka shacabka soomaaliyeed ka haysta in dastuurkii la bedelayo dastuur xun uu ka soo baxayo meesha ma jirto su haddii saaxiibkay xildhibaanna ibraahim uu sheegay waqtuu soo maray wax la yidhaahdo geedi socodka dastuurka waa hadda wuxuu jirsaday labadii kun markii laga soo bilaabo saddex iyo labaatan sano waana ka shaqaynay aniga isagaba intaas saddex baarlamaan oo ka mid ana waa ka shaqaynaynay mar baarlamaan aan ahayn oo xukuumad ahaana waa ka shaqaynaynay maanta meel fiican uu maraayaa shacabka soomaaliya sababay u walwalaan ma jirto waxbaa laga bedelaya waayo waa kumeel gaar in wax laga bedelo dadaan u xilsaaranay xildhibaanaa wakiilnaga ah qof kastoo shacaboo soomaaliyeed xildhibaanu ku leeyahay labadaas aqal ayagaa wakiil nooga ah haddii ay dhaliilayaanna ayaga la taliyaan ha u sameeyaan oo ha kala taliyaan waxa ay deegaankooda ay u arkaan inuu muhiim u yahay in dastuurka loogu daro waaya suldaan si kooban xalka maxay kula tahay halka waxa weeye dadka danaha qaaska ah oo iyagu ay doonayaan inay kusii joogaan kuraasta soomaaliya oo aan rajaynaya inayna dhacaynin danta ay leeyihiin inay ay ka saaraan muxuu ahaaye ama habraac ha noqoto ama bedelaadda dastuurka ha noqoto ama cadaadiska xildhibaanada shacabka soomaaliyeed matalahayo lagu hayo ha noqoto oo ay ka mid tahay in loo diiday miidiyaha oo ay ka mid tahay in muxuu ahaaye iyagoonan codaynin la yidhaho cod bay bixiyeen oo ay ka mid tahay waxa eeg waxa weysadiiba hadday kaa burtay oo aad marka horeba aadan weyse qabin salaad kaama ansaxayso anigu waxaan leeyahay shacabka soomaaliya meel allaale meelay joogaan raas caseer iyo raas kambone meelay joogaan waxay u arkaan wixii shalay meesha ka dhacay inay tahay dan khaas ah oo ayna ahayn dan loogu shaqaynayo shacabka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed bal ee ay tahay dana khaas ah dad wata iyo waxay wateen waa mahadsantaha si kooban ibraahim yarow si kooban gabagabada iyo xalka xalka waa waa waa waa caddahay waddada waa lagu socdaa n waxaan u baahannahay inaan is- me- isku meel aan u jeedno oon muxuu ahaa midaysnaano oo garabkas haysanno dastuurka laga wada shaqeeyo qof walba si positive ah oo muxuu ahaa wax wax wa- wax wax kordhinaysa oon wax dhimaan lahayn uu ra'yiga iyo talada u dhiibto n ah, waxaan leeyahay dowladda eh, madaxweyne xasan sheekh dowladdiisa waxaan u jeedinayaa in muxuu ahaa n ah, dastuurka qaybtooda ay ka qaataan nidaamka la maro oo dastuurka ku qoran sida hadda baarlamaanka muxuu ahaa ay u xigteen en nidaamka la sh- qayaxo dadka siyaasiyiinta ah oo wax ka qabana laga qaybgeliyo oo talada la siiyo oo muxuu ahaa en la dhegaysto ra'yigooda e, meeshay soo mari lahaayeen e, loo tilmaamo En, ah, siyaasiyiinta kale mucaarad iyo muxaafid waxaan leeyahay oon dowladda ahayn waxaan leeyahay aaraa'diina si oo muxuu ahaa wax dhisaysa u dhiibta oo dastuurka wax ka beddelkiisa iyo wax ku kordhintiisa mabaadi'diisa wax ku dara oo xoogga saara talooyinkiina muxuu ahaa meesha ha ka muuqdaan u jeediya hay-adaha iyo d- guddiga madax bannaan ee dhisan iyo guddiga baarlamaanka xataa laftigiisa ee dastuurka u jeediya taladiina sidii baarlamaanka loo geyn lahaa kadibna ay dadweynaha ugu gudbi lahayd shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay wakhtigiina waa imaanayaa haddana muxuu ahaa xildhibaanada la taliya oo deegaanadiina laga soo doortay ra'yiga siiya ka qayb qaata miidiyaha eh, muxuu ahaa gu- ku gudbiya ra'yigiina ugu dambaynna wuu idin imaan doonaa waxyaabaha aad u codaynaysaan hadhow ha iyo maya aad u codaynaysaan si ay idinkugu kala cadaadaan muxuu ahaa shacab wacyigashan oo informed citizens ah muwaadiniin wacyigashan oo dowladooda sida loo maamulayo En, muxuu ahaa og oo hadhow eh, dadka eh, loo shaqaynayo iyaga waayo codkooda ayaan lagu shaqayn doonaa siyaasiyiintan is haysatana marka dambe iyagaa lagu tartami doona dadweynaha kala saari doona marka u diyaar garooba wakhtigiina wuu imaanayaa si positive ha loo wada shaqeeyo dhismaha geedi socodka dhismaha qarannimada soomaaliyeed mar horey soo bilaabatay way daahday way socotaa waxaan leeyahay muxuu ahaa tillaabooyinka la qaadayo horey ha loo sii wado oo ha la fududeeyo en, si dalkan uu ula tartamo eh, muxuu ahaa caalamka kale iyo ji- jiiraankiisa uu ula tartamo si aan loo hawaysanin dhulkiisa iyo baddiisa iyo muxuu ahaa en, ah, en, dadkiisa aan loo qaybsanin Waay.
ha diyaar garoobaan shacabka soomaaliyeed waa shacab awood leh ee, dalka soomaaliyeed waa dal weyn oo nagu filan oo barwaaqo ah waa gaaraynaa cadowgana aan iska wada dhicinno midda gudaha iyo midka oo dibadda ka soo socdo intaba annaga oo midaysan aan wajahno dastuur la'aanna lama shaqayn karee annaga aan is aaminno oo isku kalsoonaanno oo dukumenti qof sameeyey kama faa'iidaysan karo xilkuma joogi karo mid oo muxuu ahaa dukumenti bannaanka ka joogana xilka kama maqnaan karo Waay.
ciddii wixii la sameeyey waa noo wada samaysan yihiin awood haddii la kordhiyo meel loo kordhiyo awooddaas beri qof kalaa qabsan doono qofka hadda haayana wuxuu noqon doonaa qof oo muxuu ahaa dadka caadiga ka mid a ayuu noqon doonaa sida kuwii horeba ay u noqdeen marka yaan waxba ee, muxuu ahaa xilaa lagu joogayaa iyo ee, muxuu ahaa qolaa wax badsanaysa iyaan la dhihin Waay.
dastuurkan waa noo wada yaalaa kulligeena waa ka faa'iidaysanayna dadka bannaanka jooga iyo dadka gudaha jooga aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen ibraahim yarow isaaq xildhibaan hore dowladda federaalk ee soomaaliya dhaktar cabdi cali xasan oo isaguna horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda soomaaliya abukate zakariya yuusuf sharci yaqaan arrimaha dastuurka ah iyo suldaan xuseen xasan oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka soomaaliyeed barnaamijkii faaqidaada toddobaadkana intaas aynoo joogo tan iyo kulan dambe nabadgelyo